halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somaly com galab wanaagsan dhammaantiinba waa arbaco shan iyo labaatanka bisha ogost sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah dibadbaxyo looga soo horjeedo al-shabaab laguna taageeray howlgallada ciidanku ay ka socdaan gobolka mudug oo maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo
waan la diriraynaa waana iska dhicinaynaa waana la jaadin naf iyo maal wax alla waxaan hayna waan la diriraynaa saqiir iyo kabiirna u kala hari mayno inaan u kala harnaan lagama yaabo
waxaa kale ooan idiin haynaa gobolka waqooyi bariga kenya oo uu ku sii fidayo xanuunka coronavirus dalka uganda oo maanta la gaadhsiiyey qaxootigii ugu horreeyey ee laga soo daadgureeyey dalka afghanistan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha doodii gaabnayd iyo qodobo kalena waad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dowladda shiinaha ayaa sheegtay in ay xiriir iyo wadatashi wax ku ool ah la furtay taalibaan kadib kulan dhex maray wakiillo ka socday kooxda iyo safiirka shiinaha ee kaabul afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha wang wenbin ayaa wax faahfaahin oo intaas dheer ka bixin wadahadallada oo salaasadii dhex maray ku-xigeenka madaxa xafiiska siyaasadda taalibaan cabdulsalaam xanafi iyo danjire wang yu hase yeeshee waxa uu sheegay in china iyo kaabul ay oo aragto masrax iyo marin muhiim ah in labada dhinac ay kaga wada hadlaan dhammaanba arrimaha jira china ayaa bishii tagtay wadahadallo ku martigelisay wafdi uu hogaaminayay hogaamiyaha taalibaan mulla cabdulkani baradar ka hor inta aanay kooxda la wareegin kaabul china ayaa sidoo kale wax weli u furan safaaradeeda kaabul waxayna sheegtay in ay wax qorsho ah ka lahayn inay muwaadiniinteeda ka daadgurayso afghanistan halka iyadoo kale maraykanka ay si joogta ugu cambaarayso qaska ka jira garoonka diyaaradaha ee kaabul dowladda ciraaq ayaa ku casuuntay iiraan iyo dalalka khaliijka carabta shir madaxeedka ka dhacaya magaalada baqdaad iyadoo ujeedaduna ay tahay qaboojinta xiisadaha soo dhaawacayay colaad furan oo sanadihii dhowaa lasoo dhaafay taasoo udhexaysa iiraan iyo dalalka khaliijka carabta saraakiisha ciraaq ayaa sheegay in kulankaas sidoo kale looga hadli doono dagaalka yemen burburka lubnaan iyo xiisada biyaha ee gobolka islamarkaana shirkan uu sahli karo tallaabo dhinaca isu soo dhawaashaha oo sacuudiga iyo iiraan dhex marta xiisadaha u dhexeeya muddada dheer sacuudiga iyo iiraan ayaa sii xumaaday kadib weerarkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii lagu qaaday warshadaha saliidda ee sacuudiga kaas oo muddo kooban kala jaray wax soo saarka saliidda ee boqortooyada sacuudiga dowladda sacuudiga ayaa ku eedeysay iiraan inay ka dambeysay weerarka laakiin eedeynta tahraan ayaa beenisay labada dal ayaa la kala safan xoogaga iska soo horjeeda ee dagaalka yemen waxaana xiriirkoodu sii xumaaday sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii inkastoo ay dib u bilaabmeen wadahadalladii tooska ahaa kuwaas oo bishii abriil sanadkan ka dhacay dalka ciraaq ra-iisul wasaaraha israa'iil naftali bennet ayaa la filayaa in madaxweynaha mareykanka jo biden uu ku booriyo in uu mowqif adag ka qaato wadanka iiraan marka kulankooda ugu horeeya ay khamiista beri ah isugu yimaadaan labadan hogaamiye benet oo xafiiska la wareegay laba bilood ka hor ayaa toddobaadkan washington ku imanaya booqashadiisii ugu horreysay waxaana ka hor inta uusan soo anbabixin israa'iil uu ku celiyey in madaxweyne jo biden uu ku cadaadin doono go-aankiisa ku aadan iiraan heshiiskii labadii kun iyo shan iyo tobankii ayaa iiraan cunaqabateynta looga qaaday iyadoo tahraan ay ku bedelatay inay dhowrto xadidaadda barnaamijkeeda nukliyeerka biden ayaa soo jeediyey in uu dib ugu noqonayo heshiiskaasi haddii iiraan ay si dhammaystiran uga howl ugu hogaansanto qodobada ku jira laakiin wadaxaajoodyadii magaalada vienna ee dalka australia ee laba bilood ka hor qabsoomay ayaan wax hal ah looga gaarin arrinkaas halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ciidamada soomaaliya ayaa sheegay in siddeetan qof oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab lagu dilay duqayn shalay ka dhacday degmada camaara ee gobolka mudug degmadaasi waxaa gelinkii hore dagaal culus uu ku dhex maray ciidamada soomaaliya iyo maleeshiyada al-shabaab dhinaca kalena magaalada gaalkacyo dadweyne aad u fara badan ayaa maanta dhigay dibadbaxyo looga soo horjeedo kooxda al-shabaab warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray cabdiwaaxid macalim isxaaq magaalada camaare ee koonfurta gobolka mudug ayaa degan kadib dagaalkii shalay maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ay ku lahaayeen halka inkastoo xaaladda magaalada ay degan tahay haddana waxaa deegaanka ku qulqulaya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo galmudug kuwa oo howlgallo lagu xaqiijinaya amniga ka wada gudaha iyo daafaha magaalada qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqayn cirka ah oo ka dhacday deegaanka camaara ay ku dhinteen ku dhowaad sagaashan ka tirsan maleeshiyada al-shabaab kadib duulaankii ay ku qaadeen deegaanka camaara wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa iyana qoraal ay ku shaacisay barta ay ku leedahay facebooka ku sheegtay in maleeshiyaad aada u fara badan lagu dilay duqayn cirka ah oo lala beegsaday maleeshiyada al-shabaab kadib markii ay ka rogmadeen deegaanka camaaro oo ay u suurtogeli weysay ayaa lagu yidhi in ay gudaha u galaan dhinaca kale magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa maantay lagu qabtay dibadbax lagu taageeraya howlgallada ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ay ka wadaan deegaanada camaare iyo shabeelow oo halkaa ay kula dagaalamayaan maleeshiyada al-shabaab muddooyinkii ugu dambeeyey dibadbaxa oo ahaa mid lagu dhiiragelinayay ciidamada islamarkaana shacabka lagu baraarujinayay sidii ay uga qaybgeli lahaayeen dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ayaa waxaa shacabka gaalkacyo kala qayb galay odayaasha dhaqanka mas-uuliyiinta degmada gaalkacyo iyo wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug nabadoon cali cismaan xaashi ayaa sheegay in shacabka gobolka mudug ay u diyaarsan yihiin la dagaalanka maleeshiyada al-shabaab wasiil baa soo weerarteen wuxuu yidhi sarsar baan ka maro sad miyaan ka cuna waa waxay sababi saarnayd sabab baa inii saarnayd waana ku jabteen kor iyo hoosba waa laynka weeraray haddana waa ini dabagelayna muslimiinta meel kastoo joogtaanna waan ka sifaynayna haddii ilaahay fartuun cabdidhoof oo ka mid ah haweenka gobolka mudug ayaa sheegtay in haweenka gobolka mudug ay ka qaybgalayaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
waa la diriraynaa waana iska dhicinaynaa waana la jaadin naf iyo maal wax alla waxaan hayna waa la diriraynaa saqiir iyo kabiirna u kala hari mayno inaan u kala harnaan lagama yaabo saqiir iyo kabiir u kala hari mayno maanta al-shabaab waxaan ugu tegaynaa ilaa xarar dheeraan ugu tegaynaa ma daynayno mana day doonno meeshay geli lahayn aan haddeeraan sii diyaarsanay al-shabaab guddoomiyaha dhallinyarada gaalkacyo baashi ducaale ayaa al-shabaab ku sifeeyey koox manaxayaal ah islamarkaana laynta dadka soomaaliyeed aan u kala socnayn waxay bannaysteen dhiigga ummadda soomaaliyeed waxay naga laayeen dhammaan ummaddii madaxdoodii ahayd culummo ma dhaafaan madax ma dhaafaan dhallinyaro ma dhaafaan kabar ma dhaafaan hooyooyin ma dhaafaan intaas annagoo og in maanta aan dalkeenna u dhibanno diyaar ayaa u nahay cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale guddoomiyaha degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa shacabka ku booriyey sidii loo barbaristaagi lahaa ciidamada dagaalka kula jira al-shabaab waan la diriraynaa khawaarija biidni illaahi tacaalaa waana ka adkaanay waana ka adkaanaynaa waxaan leeyahay bulshada gobolka mudug waa guulaysateen xorriyadda idinka hoggaamin jiray weligiin maantana xorriyaddii soomaaliya insha allahu tacaala hormuud ha laydinkaga dhigay sabab baana u tihiin ku dhiirada naftiinna iyo maalkiinna ku bixiya shareecada islaamkaa qabta inaan iska difaacno war wax nafya maal aan ka hayna shabaab miyaa ogtihiin war wax nafya maal aan ka hayna miyaa ogtihiin inayna soo weerareen shaki miyaa ku jira gunaanadka ayaa waxaa dibadbaxayaasha la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shire falagle maanta inaanu waxaana la harin oo naftayada iyo maalkayga difaacanno oo dadaanan waxba ka qabin ay deegaankayga nagu soo weeraraan oo nafteeda noogu yimaadaan wax la qaadan kara ma ahan waa gunnimo xilli la isgumaysto oo ama midab laysku gumaysto ama afkaar laysku gumaysto ama reer laysku gumaysto adduunku waa ka gudbay qaybaha bulshada gobolka mudug ayaa muddooyinkan waday dadaallo lagu berber istaagayo ciidamada dagaalka kula jira al-shabaab ee ku sugan camaare iyo shabeelow waxaana dhaqaalo lagu taakulaynayo ciidamada ay ka aruurinayeen goobaha ganacsiga magaalada gaalkacyo dibadbixii maantay ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa saameeyey isu socodka gaadiidka iyo dadka waxaana sidoo kale irdaha la isugu dhuftay goobaha ganacsiga iyo waxbarashada kadib markii maamulka degmada gaalkacyo ay amar ku bixiyeen in la xidho dhammaan goobaha waxbarashada iyo ganacsiga gobolka hase ahaatee markii dibadbaxu uu idlaaday ayaa dib loo furay goobihii ganacsiga cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
xanuunka coronavirus ayaa si weyn ugu sii faafay deegaanada gobolka waqooyi bari ee kenya dowladda deegaanka gaarisa ayaa sheegtay in cudurkani ay dad badan u dhimanayaan sidoo kalena uu ku dhacay caruur aada u da'yar warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda ee gaarisa maxamed faarax shire heerkii ugu korreeyey ayaa cudurka coronavirus uu halis ku hayaa dadka ku dhaqan geyigan gaar ahaan deegaanka gaarisa count oo noqonaya calaamadda ugu sarreysa dalkani kenya calaamadda ku xigta dadka cudurkaasi coronavirus qabo wasiirka caafimaadka gobolkani gaarisa county mudane roble nuuno oo warbixin gaaban ka bixinayay tirada guud ee cudurkaasi coronavirus haatan ilaa iyo haatan u dhimatay ayaa waxa uu sheegay in sagaashan todoba qof ay u dhimatay sidoo kale waxa uu sheegay in tirada guud ee cudurkaasi coronavirus baaritaanada lagu samaynayo maalinba maalinta kasii dambeysay kor usii kacayso mudane roble ayaa waxa uu sheegay lix iyo toban kun shan boqol afartan iyo afar qof oo baaritaano lagu sameeyey cudurka coronavirus laga helay kun toddoba boqol siddeetan iyo siddeed qof taasoo ka dhigaysa tiradii ugu faraha badneed cudurkaasi coronavirus qabtay ee laga helo gobolkani waxa uu sheegay mudane rooble in soddon iyo afar qof ilaa iyo haatan xarumaha gaarka ee cudurka coronavirus qaba ilaa iyo haatan ay jiifaan ee dowladda gaarisa count ay gacanta ku hayso wuxuuna sheegay in laba iyo toban kalene ay la tacaamul kula sameynayeen xarunta oxyjiinka ee gaarisa county waxa uu sheegay sidoo kale in laba boqol sideetan laba boqol lixdan iyo sideed qof ay haatan guryahooda dhabiib loogu sameynayo ayna ku karantiilo yihiin tirada guudna haatan ay ka dhigayso tiradii ugu faraha badneed ee cudurkaasi coronavirus qabto ee guud ahaan gobolkani rooble ayaa waxa uu sheegay in dadka cudurkaasi haatan uu soo ritay baaritaanada ay ku sameeyeen uu ka mid yahay cunug yaro saddex bilood oo keliya jiro wuxuuna sheegay in haatan cudurkani afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay boqol siddeetan iyo saddex qof uu soo ritay dhanka baaritaanada markuu ka hadlaya waxa uu sheegay in dowladda gaarisa county haatan ay fidisay adeega baaritaanada cudurka coronavirus deegaanada xeryaha qaxootiga dhadhaabna ay noqonayaan deegaana haatan cudurkaasi coronavirus baaritaanadiisa laga heli kara lana kala geeyay xeryaha qaxootiga xagardheere dhagaxley waxa uu dadka kala hadlay in xaaladda haatan cudurka coronavirus ay gacanta ka sii baxayso dowladduna ay haatan tacaalo fara badan muujinayso balse ay tahay tacaaladaasi dhammaantood mid shacabka la doonayay inay kala qayb qaataan murugta iyo weliba murug fara badan oo shacabka soo food saartay ayaa waxay noqonaysaa mid dowladdu daqiiqad daqiiqad ay warbixinno ka siinaysa shacabka ku dhaqan geyigani in cudurkaasi haatan si halisa uu dadka ugu sii faafayo iyadoo deegaano fara badanna haatan cudurkaasi dadka qaba ay usoo dhimanayo ay ku soo badanayaan qabuuraha waaweyn ee gaarisane ay noqonayaan kuwo dad fara badan ay soo buux dhaafiyeen sababta ugu faraha badan ee khubarada caafimaadka gaarisa county ayay ku sheegayeen in cudurkaasi gaarisa uu ku soo batay inay tahay iska indhatirnaan ay shacabku iska indhatireen in cudurkaasi ka hortegiisa iyo weliba tillaabooyinka wasaaradda caafimaadka dalkani kenya iyo hay-adda caafimaadka dunida ee w h o ay u dejiyeen dhammaantood shacabku ay iska indhatireen in haatanna halis fara badan ay shacabka gaarisa ugu jiraan in cudurkaasi ay u dhintaan maxamed faarax shire v o a gaarisa
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington somalilan ayaa bilaabaysa bixinta tallaalka covid nteen oo qeybtiisii saddexaad shalay la gaarsiiyey somalilan warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakule agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan dr maxamed cabdi xergeeye ayaa warbaahinta u sheegay inay muhiim tahay in dadku ay qaataan tallaalka wareegga saddexaad ee soo gaadhay somalilan
wejigan cusub ama wareegan cusub ee tallaalka ah ee covid nteenka ah waxa uu daba socdaa wejiyadii hore ee aynu halkan hore uga qabanay waxaana ka faa'iidaysanayaa dadweynaha somalilan gaar ahaan dadkii aan hore isku tallaalin ama intii hal tallaal oo qura qabtay ee tallaalka labaad aan qaadan noocan gaar ahaan la yidhaahdo astrazeneca waxaynu doonaynaa inaynu wareegan kale ee tallaalka aynu u qaadanno sidii aynu tallaaladii hore u qaadanay somalilan waxaa lagu ammaanay sida dhammaystiran ee ay uga faa'iidaysatay tallaaladii hore u yimid labadii wareeg ee hore dadka reer somalilan ee qaatay tallaalku aad ayay u badnaayeen tallaaladii laynoo keenayna boqolkiiba shan iyo sagaashan waynu wada isticmaalnay wixii laynoo keenay agaasimaha guud ayaa geesta kale tilmaamay deegaanada ama magaalooyinka waaweyn ee bartilmaameedka u ah wareegga saddexaad ee wasaaradda caafimaadku ay ugu tala gashay waxaynu u baahannahay xanuunkii maadaama uu noqday xanuun dunidii ku wareegaya oo weliba isbedbedelaya in tallaalka dadkeenna aynu siino oo dadkeenna waayeelkaa intaan istallaalin ay istallaalaan oo dadkeenna nugul ee xanuunada la nooli intii aan hore tallaalka u qaadani ay istallaalaan oo dadkeenna caafimaadka ka shaqaynaya ama macallimiinta ah amba frontlineka ku jira inay istallaalaan dadka bulshada u adeegaya ee maalin walba dad badan la kulmaya inay istallaalaan si iyaguna nafahooga ay u ilaaliyaan nafaha dadka ay la kulmayaanna u ilaaliyaan wasaaradda caafimaadka ayaa hore u sheegtay in tallaalkii labadii wareega horeba ay bulshadii loogu talagalay si wanaagsan u qaateen sida uu xusay agaasimaha guud
aad ayuu mahadsan yahay khadar maxamed cakule oo warbixintaas inooga soo diray magaalada hargeysa halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda maraykanka ayaa sheegtay in afar iyo labaatankii saacadood ee u dambeeyey ay kasoo dadguraysay dad gaarhaya sagaal iyo toban kun oo qof dalka afghanistan dalka uganda ayaa isugu noqday dalkii ugu horreeyey ee afrika ee maanta la gaarsiiyey qaar ka mida qaxootiga afghanistan ee dalkooda laga daadguraynayo
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa sheegtay in diyaarad gaara oo wado koob iyo konton qoys oo reer afghanistan oo isugu jiray haween rag iyo sidoo kaleto caruur ay kasoo degtay magaalada haradale ee entebe ee dalka uganda halkaasi oo loogu diyaariyey basas usii gelbiya dadkaasi hoteeladii loogu talagalay inay degaan sida wasaaradda ay sheegtay waxaa jira dad badan oo laga soo daadgurayn doono dalka afghanistan ee ay saameeyeen dagaalada xiliyada soo socda arrintan ayaa qayb waxay ka tahay codsi uga yimid dowladda maraykanka dalka uganda taasi oo ahayd inay si kumeel gaara u martigelinayso muwaadiniinta reer afghanistan gaar ahaana kuwooda halista ku jira iyo kuwa sii gudbaya ee maraykanka iyo meelaha kale ee dunida dibudejinta looga sameyn doono go-aankan lagu martigelinayo kuwa u baahan martigelinta ayaa dowladda uganda qaybteeda qaabilsan siyaasadda joogtada ah ee martigelinta qaxootiga iyo dadka dhibaataysan ay tahay inay kaalin ku yeeshaan sidoo kaleetana ay door ka qaataan arrimaha quseeya caalamka ayaa lagu yiri war-saxaafadeed lasoo saaray inkastoo aanan la xaqiijinin sida warbaahinta lagu sheegay waxaa warbaahinta ay sheegtay dhinaca kaleeto dowladda uganda inay ogolaatay inay sii martigeliso ilaa iyo laba kun oo qaxooti ah uganda ayaa martigelisa in ka badan hal milyan iyo shan boqol oo kun oo qaxooti ah oo caalamka ka kala yimid waxayna sheegtay qaramada midoobey gaar ahaan kuwa ka yimid wadamada dariska inay u badan yihiin dadkaasi sida koonfurta suudan iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sidoo kaleto waxay sheegtay inay ka shaqaynayaan sidii guryahooda loogu soo celin lahaa tiro badan oo dadka reer uganda ah oo aanan awoodin inay kasoo baxaan dalkaasi afghanistan oo caqabadaha ka jira halkaasi ay haystaan gaar ahaana kuwooda aanan soo gaari karin garoonka magaalada caasimadda ee kaabul dalka dariska ee ruwanda ayaa waxa uu asnaa qorsheynaya inay qaataan tobanaan gabdho ah oo ah kuwa iskooleyda ah ee dhigta iskoolka dugsiga hooyiga afghanistan ee gabdhaha tan iyo markii taalibaan ay la wareegeen shan iyo tobankii bishan agoosto dalkaasi afghanistan dadka reer afghanistan ayaa aada uga sii quusanaya xaaladda waddankooda waxayna rabaan inay u cararaan dalalka dibadda cabsi ay ka qabaan awgeed kooxdaasi taalibaan safaaradda maraykanka ee kaabul ayaa waxay uga mahadcelisay uganda naxariisteeda deeqsinimo ay kusoo dhaweysay dadka reer uganda ee qaxootiga ah dowladda uganda iyo dadka reer uganda waxay leeyihiin dhaqan soo jireen ah oo ah inay soo dhoweeyaan dadka qaxootiga iyo bulshooyinka u baahan ayaa lagu yiri war laga soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda ee lagu faafiyey twitterka inta badan qaxootiga uganda ayaa waxa ay ku nool yihiin xeryo qaxooti waaweyn oo ku yaala waqooyiga dalkaasi laakiinse ku dhowaad siddeetan iyo kow kun oo qaxooti ah ayaa degan magaalada caasimadda ee kambala hay-adaha gargaarka ayaa dhowr jeer ku celceliyey in ay jawaabta caalamka ee lagu taageerayo qaxootiga uganda oo ah dal ay ku nool yihiin afartan iyo afar milyan oo qof ay tahay mid aanan wax badan laga qabanin
aad ayuu mahadsantahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysa warbixintaas halka kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a gobolka tennessee ee dalkan maraykanka waxaa dhowaan ka da-ay roobab xoog badan oo ay ku dhinteen in ka badan labaatan qof daadadka roobabkaasi ka dhashay ayaa waxyeelo gaarsiiyey caruur yaryar oo qaarkood dhinteen qaar kalena cisbitaalada lagu daaweynayo haddaba saare ciidla nuur ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay ugaas axmed xasan gudoomiyaha jaalidda soomaalida ee ku dhaqan magaalada nashville ee gobolka tennessee waxaanay weydiisay xilligii roobku bilaabmay iyo muddadii uu socday
koob iyo labaatankii bishii bishan dhexdeeda oo saaradhay ahayd ayaa waxaa dhacday daadad roobab mahiigaana gobolkan tennessee ayay ka dhaceen west nashville roobabkaas oo dhibaato aada u baaxad weyn geystay iyo khasaaro nafeed intaba inta aan ognahay laba iyo labaatan qof ayaa ku dhimatay ilaa iyo konton qof in ka badanna waa miisin oo waa lala-yahay oo ilaa hadda research ayaa lagu hayaa kowniyada uu ka dhacay dhibaatadaas ay ugu badnayd ay ka dhacdayna waxaa la yidhaahdaa weverly county and hamfres county marka waa laba degmo laba degmuu si weyn dhibaato ugu geystay daadku oo ka mida gobolka tennessee ha walaal waa laba degmo weeyaan oo aan isku dhow dhow wuxuu socday roobkaasi sagaashan daqiiqadood ayuu ayuu wuxuu u socday si xawli ah oo aan kala go' lahayn aada u baaxad weyn oo historiga recordka inta la hayo taariikhda inta lagu hayo taariikhda inta la hayo seventeen inches ahaa marka waa kii ugu xooga weynaa ugu xawliga badnaa uguna dhibka dhibaatada badnaa ee ka dhacay muddooyinkan gobolkan waan gartay marka axmed ugaas axmedow dadku dhibaatadan daad miyay kasoo gaadhay mise dhibcihii roobku intii ay socdeen bay dadka qaar dhinteen
sida aan ognahay intaan ognahay walaal dhibaatooyinku waxay ka dhasheen daadadkii iyo dhibicdii oo ishaleelay oo maaragtay daadkiina uu guryihii duminayo briijkii baabuurtii wax walba uu qaaday oo dhibaato aada u baaxad weyn uu geystay culayska ugu badanna wuxuu ahaa roobka cidka ka socda oo aada u baaxad weynaa xoogiisuna uu xawli saa-ida ku socday marka iyo daadadkii oo iskaashaday ayaa koosgareeyey ayaa waxay keeneen dhibaatadan
waan gartay maadaama gobolka tennessee dad badan oo soomaaliya degan yihiin in dhibaato kasoo gaadhay intaad ka warhayso dadka soomaaliyeed ee gobolka ku dhaqan walaal sahro inta aan ka warhayno ilaa iyo hadda ma aanaan helin waxaba yaraatee caddaynaya in qof soomaaliya ama qoys soomaaliya ay dhibaato kasoo gaartay deegaankaas waxaana waxaanan u malaynayaa inaanan halkaas qoysa soomaaliyeed aanay deganayn rajadaasaan ku rajo weynahay laakiin haba yaraatee ma aanaan helin akhbaar noocaas arrinta hadda ugu badan ee gobolkeena tennessee especially nashville tennessee dadka soomaaliyeed dhibaato aada u weyna hadda ma haysato marka laga reebo xanuunkan coronavirus oo hadda aada moodo inuu soo rogaal celiyey waxaa hadda uu bilaabay oo si aanu hore ugu dhici jirin ugu dhacaa carruurta yareer ayuu ugu dhacaa marka waxaan u malaynayaa in xanuunkii uu weli uu jiro aanan ku talin lahaa kula talin lahaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba inay maaragtay ku dadaalaan siday u qaadan lahaayeen ka hortagga sida maaragtay cirbadaha la qaadanayo ka hortagga xanuunka ah
aad ayuu mahadsanyainkaasi waxau ahaa ugaas axmed xasan oo khadka telefoonka ugu waramayay sahre ciidla nuur halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a halkaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a xisbiga haya talada dalka kanada ee liberaalka ayaa sheegay in haddii la doorto afar sano oo soo socota ay taageero dhaqaale iyo mid deyn ahba u fidin doonaan dadka marka ugu horeeya guriga iibsanaya si ay uga maarmaan lacagaha badan ee uga bixa kirada magaalooyinka ay soomaalidu ku badan yihiin sida toronto ayaa lagu tiriyaa kuwa ugu qaalisan kirada guryaha marka la barbar dhigo magaalooyinka kale ee dalkaasi warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada toronto kasoo dirtay amaba kasoo diraan idhahday wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji arrinta guryaha ayaa ka mid a qodobada ugu waaweyn ee hogaamiyaasha dalkan ay ku galayaan ololaha doorashada ra-iisul wasaare truudo ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay doorasho wakhtigeeda laga soo hormariyey oo dhici doonta bisha dambe ee sebtembar hogaamiyaha xisbiga liberaalka justin truudo ahna ra-iisul wasaaraha doonaya in afarta sane ee soo socota oo sii jooga xafiiska ayaa arrinta guryaha ka jeediyey xilli uu ololaha doorashada ka waday magaalada hamilton ee gobolka ontario mashruucan oo loogu magacdaray kirayso oo lahow ayaa ah mid dadka degan guryaha kirada ah ka caawinaya inay yeeshaan guryo ay iyagu milkiyadiisu leeyihiin sida uu justin trudo sheegay ilaa hal bilyan oo dollar oo deyn ah ayaa la siin doonaa dadka ka yar da-dooda afartanka sano ee danaynaya in markii ugu horreysay ay guri yeeshaan waxaa u sii dheer ilaa afartan kun oo doolar oo qofka uu ku helayo qaab canshuur dhaafa soomaalida ayaa ka mid a dadka ka faa'iidaysan kara qorshahan maadaama ay inta badan degan yihiin guryo kira ah waatan ayaan cumar oo ka shaqaysa arrimaha bulshada sida runta ah lacagtan aad ku bixinaysid gurigan adigaa lahaa doontid iyo lacagtan lagu siinaayo oo lagaa rabin afartankan kun wallaahi waa arin oo aad dadka u caawinayso communitygana u caawinayso dukas guryihii ah daqaalay noqdeen dadka dhalinyarada anah ooan xaaska ahayna aada ayay u dhiban yihiin bikas qofka markuu faamily yahay guriga ijaarka uu ka bixi karaa laakiin markuu qofka single yahay lacagta soo gashanaya lacag yartaa ama lacagta u shaqeeya lacag yartaa gurigeena uu maraayo kun iyo toddoba boqol kun iyo lix boqol kun iyo laba boqol halkii qol marka tan waa faa-iido aada iyo aad ummadda wax u tarayso waxna u qabanayso haddii marka aad laba qol deganta ama saddex qolnta lacagta aad bixisid laba kun ahaato laba kun shan boqol ahaato kun iyo sideed boqol ahaato waxay rabta ahaato reento oo marka waxaa guriga ijaara ugu jirta laakiin lacagta ijaarka aad bixinaysid ijaar ahaan uma bixinaysid waxaad u bixinaysaa inaa adiga gurigaas lahaan doontid truudo ayaa xusay in mashruucan uu noqonayo waddo dadka kanadiyanka ah ay guryo ku yeelan karaan shan sano iyo wax ka yar balse kama bixin faahfaahin la xiriira in lacagaha deynta ay noqon doonaan kuwa ka maran dulsaar ayaan cumar ayaa xustay in haddii deynta ay ku jirto lacago dulsaara ay ku adkaan doonto in soomaalidu ay ka faa'iidaystaan su-aasha ka imaanaysa waxaa waaya annaga dad muslimaan nahay dad kaloo muslimiinana way jiraan haddii lacagtii ay tahay renta oo ijaarkaa gurigaaga ijaarkaa ugu jir lacagtaa bixinaysidna gurigaas adaa lahaan doontid muddo uu shan sanana uu siiyey marka qof walba waxay ku xiran tahay lacagta inkamka soo gasho iyo shantaa sano inta oo ay bixinayso haddii lacagta ijaarka ay tahay marka waa faa-iido fiican laakiin haddii ay meesha ay soo gasho in ay ribo soo gasho diintana taas ma ogola marka waxaa waaya haddii aysan ribo meeshaas ay soo gelaynin waa arrin aada iyo aada u muhiim ah ummaddana kaalmeynayso hogaamiyaha xisbiga n d b jagmeed siin ee hogaanka dalka kula tartamaya justin trudo iyo murashaxiinta kale ayaa tilmaamay in ra-iisul wasaaruhu uu u xagliyey tujaarta dadka ku qaaliyeeya guryaha wuxuu intaasi ku daray in trudo haddii uu rabo inuu wax ka qabto arrimaha guryaha uu wax ka qaban lahaa lixda sano ee uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa dalka xisbiga hogaaminaya jagmeed siin ayaa qodobada ay guriyeynta wax uga qabanayaan ku sheegay haddii la doorto in ay dhisi doonaan ilaa shan boqoloo kun oo guri oo dadka shaqeeya ee dhaqaalahoodu hooseeyo ay ku degi doonaan qiimo jaban hogaamiyaha xisbiga conservative-ka ah erin otol ayaa dhankiisa tilmaamay in hal milyan oo guri ay ka dhisi doonaan dalka saddexda sano ee soo socota haddii ay ku guulaystaan doorashada qodobada ay hogaamiyaasha xisbiyadu ka dhawaajiyeen waxaa ka mid ah mamnuucista ajaaniibta ee ku aadan inay iibsadaan ama maalgashadaan guryo cusub labada sano ee soo socota farxaan cali jimcaale oo bartay cilmiga xisaabaadka iyo dhaqaalaha ayaan weydiiyey sababta hogaamiyaashu ay muhiimad u siinayaan arrinkan waxaa jirta dad badan oo ka yimaada dunida dacaladeeda haba usii badnaadaana dadka ka yimida hong kong iyo china inay magaalooyinka canada qaarkood sida magaalada vancouver oo kale ay guryo badan ka iibsadaan guryihii oo faaruqan ay ka tagaan mana kireeyaan arrintaas marka waxa ay tahay waa midda koowaade hortaa in ay dadka raba inay guryo iibsadaan aan lacagta lagu qiimeyn waa midda labaadee in guryo iska yaalla oo faaruq ah oo cidlo ah aan la xayirin guryaha inaan la xayirin oo aysan faaruq ahaanin waxyaabaha kale ee hogaamiyaashu ay diiradda saarayaan xilligan lagu guda jiro ololaha doorashada ayaa ah daryeelka caruurta kobaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka dhallinyarada xuseen nuur xaaji v o a toronto
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeen ayaan gudagalayna qodobada idinku soo maqan ayaad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo weliba doodii gaabnayd marka hore isku soo dhowaada warkii dunida oo kooban dowladda shiinaha ayaa sheegtay in xiriir iyo wadatashi wax ku ool ah ay la furtay taalibaan kadib kulan dhex maray wakiilo ka socday kooxda iyo safiirka shiinaha ee kaabuul afhayeen u hadlay safaaradda ayaa lagu magacaabo wangu wenbin ayaa waxaa faahfaahina oo intaas dheer aan ka bixin wadahadalada oo salaasadii dhex maray ku-xigeenka madaxa xafiiska siyaasadda taalibaan cabdusalaam xanafi iyo danjire wang yu hase yeeshee waxa uu sheegay in china iyo kabul ama shiinuhu uu u arko kaabul masraxa iyo marin muhiim ah in labada dhinac ay kaga wada hadlaan dhammaan arrimaha shiinaha ayaa bishii tagtay wadahadallo ku martigeliyey wafdi uu hogaaminayay hogaamiyaha taalibaan mulla cabdulqani baradar ka hor intii aanay kooxda la wareegin kabul shiinaha ayaa sidoo kale waxa weli u furan safaaradeeda kaabul waxaana ay sheegtay dowladda shiinuhu inaanay wax qorshaa ka lahayn inay muwaadiniinteeda ka daadgurayso afghanistan ciraaq ayaa ku casuuntay iiraan iyo dalalka khaliijka carabta shirmadaxeedka ka dhacaya magaalada bakhdad iyadoo ujeeddadu ay tahay qaboojinta xiisadda soo dhaweysa colaad furan oo sanadihii lasoo dhaafay udhexaysay iiraan iyo dalalka khaliijka saraakiisha ciraaq ayaa sheegay in kulankan sidoo kale looga hadli doono dagaalka yemen burburka lubnaan iyo xiisadda biyaha ee gobolka islamarkaana shirkan uu sahli karo tallaabo dhinaca isu soo dhowaanshaha sacuudiga iyo iiraan ah riyaad ayaa ku eedeysay iiraan inay ka dambeysay weerarkan laakiin eedeynta tehraan ayaa beenisay labada dal ayaa la kala safan xoogaga iska soo horjeeda ee dagaalka yemen waxaana xiriirkoodu sii xumaaday sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii inkastoo ay dib u bilaabeen wadahadaladii tooska ahaa kuwaas oo bishii abriil ee sanadkan ka dhacay dalka ciraaq ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil naftali benet ayaa la filayaa in madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku booriyo inuu mowqif adag ka qaato waddanka iiraan marka kulankooda ugu horreeya ay khamiista berri ah isugu yimaadaan labada hogaamiye benet oo xafiiska la wareegay laba bilood ka hor ayaa toddobaadkan washington u imanaya booqashadiisii ugu horreysay waxaana ka hor inta uunu kasoo anbabixin israa'iil uu ku celceliyey in madaxweyne jo biden uu ku cadaadin doono go-aankiisa ku aadan iiraan heshiiska labada kun iyo shan iyo tobankii ayaa iiraan canuqabateynta looga qaaday iyada oo tahraan ay ku bedelatay in ay dhowrto xadidaadda barnaamijkeeda nucleerka biden ayaa soo jeediyey in uu dib ugu noqonayo heshiiskan haddii iiraan ay si dhammaystiran uu ugu hogaansanto qodobada ku jira laakiin wadaxaajoojyadii magaalada vienna ee dalka australia ee labada bilood ka hor qabsoomay ayaan wax xal ah looga gaadhin arrinkan halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya xasan kaafi qoyste
tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe soomaaliya waxaa soo maray dowlado kala duwan kuwaasoo midba ay heer soo gaarsiisay xaaladda dalka ilaa iminkana waxaa muuqata inaanay weli si dhab ah u saldhigan hannaanka dowladnimada ee dalka haddaba maxaa keenay in soddon sano kadib ay soomaaliya cagaheeda isku taagi weyso waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya axmed cabdulle faarax axmed dheere oo ka tirsan golaha abwaaniinta soomaaliyeed iyo cabdirasaaq dalmar oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya axmed dheere sababa badan oo isbiirsaday baa kalifay soomaaliya inay dowladnimadeedu istaagi kari weyso marka ugu horraysa horta dowladnimo burburtay oo hay-adaheedii dastuuriga ahaa suuleen iskama fududa in las dib loo sameeya marka xigta dadka soomaaliyeed oo dowladnimadu ka burburtay sibay u noolaayeen siday u noolaayeen oy ahaayeen saamayn bay ku yeelanaysaa in wax dhiso intereeska ama danaha nala ka leeyahay baa legday taanadii danteenni iyo masaalixdeennii legday fursadna aanu ogolayn oo ku xadaysan in taanadii inaysan soo toosin waxaan maraynaa hadda markii waddankeenna doorasha ka samaysmi tagtoo layidhaha hala doorto madax cusub oo maamul jiray wakhtigiisu dhammaado dowladaha qarashaad fara badan ku bixiya qof ayagu ay doonayaan inay noo soo saaraan halkaasaan maraynaa danu waa kuwa waa danteed dowladda qarashka ku bixinaysa musharax ka mida musharaxiinta lacagta ku guraysa oo isku dayaysa inay madax nooga dhigto waa dan iyadu ay leedahay waxaa laga yaabaa musharaxa isaga aho suuqaa ka helay dowladda innaga inuusan danaheenna ku firfircoonayn ousan door noo ahayn sidaasay danaha dowladuhu u legdeen taanadii qof aanaan rabin baa nala soo saaraya qofkaan rabnina waa meeshaa laga saaraya haye cabdirasaaq dalmar bismillaahi raxmaan araxiim eedaasi loo jeedinayo macnaha wadamo shisheeya dalka rogay wadamo shisheeya dalka baabi'inaya quwado shisheeya soo duulay waxaasoo dhan inaysan waxba ka jirin waxaan kuu caddaynayaa hadda xamar baan joognaa ma ciidamo etoobiya kenya jooga mase ciidamo cadaan carbeed baa jooga soomaali unbaa joogta haddii haddaba adugu wax beeca aad wadato waa lagaa gadayaa soomaali marka ayadaa dalkeeda gadaysa khaasatan nimanka siyaasiyiinta sheeganaya dhibaatada marka meeshan ka jirta waxa weeyaan saddex ciladood maleeshiya beeleed urur diimeed iyo niman layidhaha qurbajoog oo diyaasbaraha intana dalku waa ka beec dad kale oo mujtamaca oo authorityl oo dhaqan hogaamiyal oo isku xiran oo awood wadaniyad lehna dalkii ma jiro oo way dhinteen dadkii way dhinteen soddon sano ayaa baaba uu ku socday dalku wuxuu leeyahay oo ku guulaysan waaye hal hogaamiye oo daacadka ah noloshooda waxa ismucaaradaya wax isu diidan oo isfawdeynaya issuuryeynayana waa soomaali waxa lacagta wada qaadanayo ayagaiyo kulligii waxoo dhan beeca ka yihiinna waa soomaali marka qofku hadii hade kaasagu kaa helo inuu wax walba beec kaa yihiin inuu kaa iibsado waxa eeda kuma laha laakiin anugu ma qabo awoodda hadda la gaarsiinayo wadamada shisheeye burburka soomaaliya haysta wax saamayn macnala kuma laha axmed dheere maxaad ku sababaynaysaa in soomaaliya ay ka degi la'dahay faragelinta ay ku hayaan dalalka shisheeye wax iska cad baa jiro oo arrintaa cabdirasaaq khilaafaya annaga in wadamo nagu shaqaysanayaan oo ma garanaysaa ay meeshay rabaan u wajahayaan maslaxaddeenna wax iska cad wey waad ogeyd lacago raran baa laga qabtaa erboorka si raashin qaxooti la siinayo safaaradaha inta dhaqaalo soo dhigtaan dhismayaashooda safaaradaha ee ciidamo samaysteen boosooyinka aan horey usoo sheegana waad ogtahayoo dee waqtaymka asagaa qoloba soo rarayso cid shaar usoo gelinayso nuxurka haddaan abaaro danahaasi dowladuhu leeyihiin iyagoo aan dembi ahaynoo adduunka qofka cid kastaa dowlad kastaa intereskeeda ka shaqayso innaga taanadii way qariyeen waxaa jira waddamo la yidhaahdo oo aad ogtahay adugu weriso maalin kasta wararka ka soo baxa daneeyayaasha soomaaliya layidhaha dhaqaalay ku bixiyaan waddanka dhaqaalaha ay ku bixiyaan siyaasaday ku maamulaan safaranti male waddankeedu siyaasadday ku maamulaan qorshaha lacagtu ku baxayso siyaasadda hanaankeeda iyagaa qorsheeya soomaalida kama timaado waa noo yeeriyaan waddamadaasi waa waddamo ayagu hadday rabaan lacagta inta sanduuq qura ku wada shubaan cid ha u xil saareen waa waddamo dowlada ahoo midaba interes leedahay waxaasoo dhaqaalaha iyo waxaasoo eefooda waxay ku bixiyaan intereskoodii inay meel mariyaan kama bixi karno kama maarmi karno gaariga shidaalka ayaa noogu shubaya waxa meeshaa ku cuuriyaaminaya labaatan sano carta waxaa laga jooga labaatan sano labadii kun baya sooma waxaa jugjug meeshaadii joog ka dhigaya siyaasaddu sababtaas weeye cabdirasaaq waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay axmed dheere adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in soomaalida dhexdeeda ay tahay halka ay sartu ka qurunsan tahay horta een hadalka markii hadalka la yidhaahdo waxaa loo kala qaadaa arar iyo biyodhac arartu way tahay in ajnabi dalka ku jiro balse biyodhucu wuxuu yahay yaa loo maraa yaa fududeeya yaa suurtogeliya lacagta yaa qaata yaa wax kala dila yaa wax baabeeya meesha yaa yimaada waa soomaali hadduu kalil amisa ka yimaado etoobiya ka socdo hadduu countyfif ka socdo kenya gaarisa hadduu ka socdo maaragta kuwan ku go-doonso qaliijka carabta hadduu afrikadaas kale ka shaqaysto hadduu qaxooti dib usoo noqdayo western countries dalalkan reer galbeedka ka soo noqday waxa wax qaadanayo la siinayo wax baabiinayo ficilka actionariskaah oo ficilka fulinaya waa soomaali laakiin arartaa waxay iska tahay ninkaa lacagta soo dhiibanaya danta leh ajnabi baa naqasaya ajnabigu xaggee u maraa annagu noo maraa soomaali waa adeegsadaa soomaaligu waxu dirtaa ayagaa lacagta qaata ayagaa bangiga ku shubta ayagaana wax baabi'iya ujeedkana waxa weeye marka ilaa ummadaasi ay ka baaba'do oo yacni maaragtay weyso nolol ay u higsatayo wax mirjic ay u noqoto laga suuliyo in sidaas loo wado yacni qolo walbana cutubkeeda way soo dirsataa kenya waa soo dirsataa etoobiya waa soo dirsataa carab way soo dirsataa laakiin waxa meesha muhiimaddu tahay waxa wax samaynaya oo lacagta qaadanaya oo dalka burburinaya oo dalkooda baabi'inaya waa soomaalida waa kuwa siyaasiyiinta ah waa kuwa habeeniya maalin ku howlan xil baan doonaya xilka uu doonayana ay tahay inuu dalka dib u iibsado una baaba'sado si kastaba ahaatee marka maalinka la helo soomaali asagu yidhaahda wax beeciga ma aha aniga maalinka la yidhaahdo oo sidaas ku soo noqoto waxa ka horeeyana dalkani ma sara kacayo nolol iyo dowladnimona ma heli karo qofka mas-uulka laga doonayo oo macnaha hadda aan u baahannahay oo daruuftan iyo baaba'an jira looga gudbi karo shan arrimood waa inuu buuxiyaa kow waa inuu yahay niman dalka weliga ka bixin laba waa inuu yahay niman maleeshiya beelaada dagaal qabiili maxnad qabiili aan gelin saddex waa inuu yahay niman hanti doonaynin afar waa inuu yahay niman hayb iyo wax la yidhaahdo in hebel iyo qabiil iyo waxa innaba aan dan u arkin waa inuu yahay nin asaga markaa lagu baryayo xukunka alxaasil waxa weye hadalku wuxuu ku kooban yahay soomaali ayadaa dalkeeda baabi'isay ayadaa tafaa'is haysata ayadaa isburburinaysa ayadaa isku mashquulsan cid kaloo waxyeesha ma jirto waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideese soomaaliya ay cagaheeda isugu taagi kartaa mar kale aan ku horeeyo axmed dheere
waxaan odhan karaa xasan horta marka ugu horraysa dadaal midaysan in la helo dadaal midaysan oo dareemi kara danaha teennii qariyey dembi ka dhigi maayo wadammadu inay danaystaan dadaal midaysan oo dareemi kara danahaas oo danteennii waafajiya teennia meesha ka maqan markaas waxaan la noolaan karaa dowladnimada waa soo noqonaysaa danihiina waa la noolaan karaa nalagalahayo awlna baabi'iyey inta teennii meesha ka maqan tahay kuwii kalena xawliga mawjadda ku socdaan dowladnimadu ma samaysmi karto bulshada soomaaliyeed luyacaddo iyo raskaambooni waa dad ehel ah wayna muujiyeen boqol kunoo jeer bay muujiyeen danihii dowladuhu naga lahaayeena si mutuxan nooga adeeganaya taannadiina boqolkii hal ma saqaynayso mawjadaasaana qaribtay ilaa mawjadaas aan ka faa'idaysano faa'iidadeenni ku daro danteenni la waafajiyo waxba kama socon karaa maqabaquda haye cabdirasaaq haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa soomaaliya waxay cageed isuu taagi kadhaa dhaqankii rasmiga ahaa oo nadiifka ahaa in la helo oo culummadii nadiifka ahayd oo islaamka ahayd oo kitaabka sunnada ka run sheegaysay oo ilaahay ka baqaysa la helo oo in la helo muwaadinkii soomaaliyeed oo rayadka ahaa oo qaranka iyo ammaanka iyo nolosha dalkiisa wadaninimadiisa doonayay alxaasil marka inay ayagu isu tagaan wada tashadaan intooda madaxyaweynta ah qaasanta dalka gudaha dadka dalka gudihiisa ku noolaa ay si cad oo nadiifa u wada fadhiistaan ayagaa marka dowladna dhisi kara doorana kara taas ayaana shaqaynaysa soddon sanaan maraynaa nus qarni baan ku dhownahay dalalkii africa nala midka ahaa sidoo kale ee burburay way dhismeen ruwanda ka mida burundi waa ka mida liberia ka mida konga ka mida kinshasa iyo kuwo kaleba marka maxaa annagana haysta dhibkana haystaa muxuu yahay intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed cabdulla faarax axmed dheere iyo cabdirasaaq dalmar tan iyo kulanti dambe nabaday
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da iyo qaybtii shan iyo tobnaad una dambaysay sheekadii waasuga iyo warsame sodcaalkii soddonka maalmood qalinkii allah u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare qaybtii afariyo tobnaad ee sheekada haddaan dib idin xusuusiyo xalay goor dambe waatuu is-afgarawaagu ka dhex dhacay oday waasuge iyo wiilkiisa muuse iyagoo aan isu calool fayoobayn waatuu ku waliba halkuu seexan jiray dhinaca dhigay arrintuna waxay ka murgucatay markuu waasuga inankiisa wax ka weydiiyey tagtadii guurkiisa iyo waxyaalo gaar ah oo ku saabsan maariya gabadha talyaaniga ee isaga u dhaxda oday waasuge oo ah nin dhaqanka soomaalida ku gaboobay wuxuu rumaysan yahay inuu xaqu leeyahay inuu ogaado wax walba oo wiilkiisa ku saabsan xataa hadday afadiisa tahay muusena waa nin dhallinyaro ah oo muddo yurub soo joogay dhaqamada ka jira in doora ka qaatay ayna ka dhaadhacsan tahay aabbihiisba allaha ka dhigee inaan cidina xaq u lahayn in cid kale nolosheeda ay farageliso arrimaha hoose ee qoyskeedana ay wax ka weydiiso yeelkeeda aroortii dambe waxay reer muuse soo tooseen odaygii oo safar u diyaara alaabtiisiina ay u xirxiran tahay inkastoo xalay markay isqabteen ay keligood ahaayeen haddana si sahlan ayaa wejiyadooda looga garan karaa inay isu caraysan yihiin muuse ayaa waasuga u qaaday suuqa baabuurta jawhar laga raaco halkaa ayaana la isku macsalaameeyey isla markiiba muuse wuu laabtay maadaama uu shaqo u degdegayay waasuga wuxuu la kulmay baabuur markaa lasoo dhigay raridiisuna ayaan buuq lahayn waxaa yaab iyo farxad wada jira maalintaasna u lahayd in markuu fadhiga ku nagaaday uu dariishada ka arkay warsame iyo walaalkii dirir oo inta tagsi ka degay u sii socod boobaya xagga baska gaalkacyood si qiyaasta ka baxsan ayuu baabuurkii uga degay salaan xiisale ayaana raggii dhex martay waasuga wuxuu subaxdaas ku guulaystay inuu warsamo ku marti qaado inuu reerkiisa u raaco arrintaasna dirir baa ku taageeray labadii oday waxay isla raaceen baabuurkii jawhar habeenkii dambe ayayna tageen reerkii waasuge oo magaalada gelinsocod u jira afar maalmood ayuu warsame halkaa joogay wuxuuna ka ambabaxay isagoo ka kororsaday aqoon ballaaran oo dad dal iyo dhaqanba leh waxyaalihii oo halkaa ku arkay waxaa ula xiisa badnaa habka martisoorka iyo dhaqashada bar iyo beerba kulmisay wuxuu kaloo warsame nasiib u yeeshay inuu ka qayb galo xaflad aroos goobjoogna ka noqdo yaradka la bixiyo iyo sida loo bixiyo aad ayuu u saluugay tirada yar ee xoolaha yaradka loo bixinayo wuxuuse fikradda ka soo laabtay markii loo sheegay inay arrintaasu ka soo jeedo go-aan hore loo qaatay oo ahaa in yaradka laga dhigo wax ninka saboolka ahi dhiibi karo tirada duunyadana aan laga dooran tan dadka warsame wuxuu arrintaa ku xusuustay mahmaahdii ahayd nin dadku siiyey duunyo looguma faano maalintii afraad ayuu warsame baabuur mudug u socdaa jawhar ka raacay waxaana sagootiyey waasuge oo rati ugu soo raray kiintaal masaga ah iyo laba tanag oo sisin ah lana mid ah afar iyo labaatan suus warsame wuxuu isla markiisa casuumay waasuge laakiinse wuu ka cudur daartay oo wuxuu u sheegay in la gelayo xilligii beer abuurka wuxuuse u ballanqaaday inuu gaalkacyo ugu tegi doono kadib markii badarka la ururiyo waa siduu ballan qaaday ee xilligii dambe ayuu waasuga baabuur uga degay suuqa magaalada gaalkacyood wuxuu magaciisa haystay nin warsamo la dhashay oo magaalada dukaan ku leh waxayna tara ugu go-nayd inuu raadiyo intii karaankiisa hadduu waayana jidka dib ugu soo laabto dukaanlaydii ugu horreysay ee uu weydiiyey ayaa u tilmaamay muddo yar kadibna wuu hela warsamo walaalkiis axmed baa la yidhaahdaa horay ayaa waasuge loogu ballameeyey fikrad wanaagsanna looga siiyey maalintii sii labaad galabtii ayaa waasuge lagu daray nin u socda bulsho xoola dhaqato ah oo uu ka mid yahay qoyskii warsame naqna ka degtay meel gaalkacyo laba maalmood looga socdo waasuga wuxuu muddadaa la joogay warsame walaalkiis wuxuuna kala kulmay wanaag xusuus ku reebay waasuge iyo raggii uu la socday waxay bulshadii ku soo beegmeen goor duhura iyadoo maqaawiirtii ku dhan tahay geed lagu qaadayay gar ku saabsan nin geel lagu ergaday neef ka iibsaday lagama sheekayn karo salaantii xiisaha lahayd ee dhex martay labadii oday markay is arkeen intaas kadib warsame wuxuu isbaray waasuge iyo odayaashii bulshada waxaana la ysla gartay in gartii halkeedii kasii socoto wax weyn ayuu waasuga halkaa ka faa'iidaystay isagoo si gaara u danaynaya aftahamada odayaasha iyo sida hadalka looga gurayo laysuna gaarsiinayo dood iyo difaac aan kala liidan ayaa la ysdhaabsanayaa markaasuu waasuga hadba dhinaca hadalka ku dambeeya la safanaya suugaantii raggu isu soo daliishanayay wuxuu waasuga maalintaa kala baxay baydad ka mid ah gabay uu qamaan bulxantideeyey kuwaasoo ahaa maashaan la sarin waa dambay sarakacaan taaye sakaarkan la rowgin kaa qarsoon sabarradiisii iyo socdu waxay ka quruntaa halkaan hilibku saafnayne hadalkaan saxnayn wuxuu taraa sun iyo waabay qorraxdoo liicday ayaa guddoonkii dhacay warsame ayaana raggii habeenka aqalkiisa ku marti qaaday isagoo uga dan leh soo dhoweynta saaxiibkii waa suge iswaraysi kaftan iyo aqoon kororsi leh ayaa raggii dhex maray inkastoo weeraha sarbeebta ah iyo erayada qaarkood laysu fasirayay waxay raggii oo dhamme habeenkaa u aqoonsadeen habeen xusuus reeb leh waxayna kala tageen iyagoo waasuge u muujinaya siday barashadiisa ugu faraxsan yihiin waasuge wuxuu warsamo la joogay muddo toddobaad ah waxaana la siiyey toban riyood iyo tanag subag ah wuxuuna la geeyey magaalada gaalkacyood si uu baabuur ugu hubsado markay magaalada yimaadeen waxay maalintaa harsadeen aqalkii axmed warsamo walaalkiis galabtii dambe ayayna labadii oday halkaas isku macasalaameeyeen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta waa naga intaas waxaadna ku maqasheen qaybtii shan iyo tobnaad uguna dambaysay sheekadii waasuge iyo warsame sodcaalkii soddonka maalmood ee uu qoray xuseen sheekh axmed kadale bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii xuseen allaha u naxariiste wuxuu ka mid ahaa agaasimayaashii akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta wuxuu kaloo mar walba xubin ka ahaan jiray dhammaan guddiyadii qorista af soomaaliga loo magacaabay laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo lixdankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali daajo inoola socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo daalkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo faarax buluug
bilowna dhegaystayaal wararka ka imaanaya wadanka sbain ayaa sheegaya in real madrid ay soo bandhigtay dalab dhan boqol iyo lixdan milyan oo euro si ay ula saxiixato keliyaan imbabe kaas oo durbadiiba ay diiday b s g sida ilawaradiya u xaqiijiyeen e s b n ila ku dhow real madrid ayaa qiray in wadaxaajoodku adkaan doono laakiin waxay weli rajaynaysaa inay ku qancisa b s g inay ogolaato heshiiskan ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo koob iyo soddonka bishan ku eg dhanka kale ilawaradyo ku sugan faransiiska ayaa u sheegay e s b n in madrid ay u baahan tahay inay dalabkan gaarsiiso laba boqoloo milyan si ay fursad ugu hesho dhammaystirka saxiixan qandaraaska imbebe ee b s g ayaa dhacaya xagaaga soo socda waxaana labaiyo labaatan jirkan oo hore u caddeeyay inuusan diyaar u ahayn heshiis cusub b s g ayaa rumaysneed in imaatinka leonel messi uu bedeli karo go-aanka imbebe laakiin taasi ma dhicin imbebe ayaa muddo dheer ahaa bartilmaameedka guddoomiyaha real madrid florentina beres waxaana sidoo kale madrid ay dhowaan xaqiiqsatay in shaqsiyan ciyaaryahankan uu xiiseynayo ku biirista garoonka san diego bernabo dhaqaalaha madrid waxaa saameyn xoog la ku yeeshay covid sagaal iyo toban hase yeeshee si taxadir leh oo ay sanadihii lasoo dhaafay dhaqaalaheeda u maaraysay madrid waxay sanadkan ku dartay siddeetan iyo kow milyan oo ay ku iibsatay rafael fren iyo martin odegard taas oo u sahlaysa maalgelinteeda imbebe kooxda tottenham ayaa la xaqiijiyay in dhigeeda manchester city ay ka diida boqol iyo soddon milyan oo geni oo ay usoo bandhigtay baaca laacibkeeda weerarka harry kane warku wuxuu intaasi ku darayaa in tottenham ay doonayso qiimo lacageed oo gaaraya boqol iyo konton milyan islamarkaana aysan diyaar u ahayn qiimaha ay manchester city soo bandhigtay manchester city ayaa lagu soo waramayaa inay ka faa'iidaysanayso go-aanka kane oo ah inuu ka dhaqaajiyo kooxda tottenham xilli ciyaareedkan horaantii toddobaadkan daily telegraf ayaa sheegtay in city ay bilaabi doonto hal iskuday oo kama dambaysa si ay gacanta guddoomiyaha tottenham dani livi uga soo mareejisa kane toddobaadkan ugu dambeyntiina dhegaystayaal ciyaartooyda gabdhaha kubadda cagta waddanka afghanistan ayaa laga dhoofiyey waddankaasi kadib markii toddobaadkan ay gacanta afghanistan ku dhacday ururka taalibaan toddobaatan iyo shan ciyaaryahan iyo qoysaskooda ayaa dowladda austraaliya ka daadguraysay magaalada kaabul kuwaas oo labadii toddobaad oo lasoo dhaafay dalbanaya gargaar samata bixin ah bayaan ka soo baxay ururka kubadda cagta adduunka ayaa looga mahad celiyay dowladda austraaliya doorka ay ka qaadatay badbaadinta gabdhahan gabdhaha kubadda cagta afghanistan oo la aasaasay sanadkii labada kun iyo toddobada ayaa waxaa daalibaan ay falkaasi u arkaysay mid fasahaad ah kabtankii hore ee xulka gabdhaha kubadda cagta afghanistan khadiija pobel oo qayb weyn ka qaadatay dhoofka ciyaartooydan ayaa dhowr jeer oo hore ciyaartooydan ugu baaqday inay tirtiraan sawiradooda iyo ciwaanadooda baraha bulshada si aysan daalibaan u aqoonsan muuqaalkooda islamarkaana aysan uga aargudan xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
markana aynu ku wada nasanno cododka fanaaniinta hodan cabdiraxmaan iyo cabdicasiis iskalaaji
heeskaasi nagu luqaneen fanaaniinta hodan cabdiraxmaan iyo iskalaaji ayaa ugu dambeeyey baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga e v o e tan iyo kulanti dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo